habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo axada tobanka bisha juulaay sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dadkam idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xidhiirka soomaaliya iyo eritreya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu booqasho ku joogo dalkaasi intay istraatiijig la samaysan karnaa marka markaa saas u eegto eritrea wax badan oo muhiimoo nooga xirnaanaya ma jirto waayo eritrea wadankooda osan waxba soo saarin maxna meesha ku heeni waaye oo nin dictator oo meesha ku haaya marka uma arka dowladda xasan inay wakti badan iskaga dhumuso inay eritrea xiriir la samaysato laakiin inay ciidankii laga soo celiyo waa muhiim arrintaas waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan maalgashiga turkiga ee soomaaliya turkigu waa wadanka ugu maalgashiga badan soomaaliya dhanka horumarinta hadda markii laga eego tobankii sano ugu dambeysay mashaariicda horumarineed oo wadanka uu ka furay ama ka hirgeliyay runtii waa mid ma aragtay aada u ballaaran oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida ma aragtay jidadka iyo laamiyada oo ma aragtay la hagaajiyey ama la dhisay
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya quseeya ayaad maqli doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqa dibadbaxayaasha dalka sri lanka ayaa axadda maanta ah sheegay inay sii haysan doonaan xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha ilaa labada mas-uul ay xilka ka degayaan waxaana tani ay imaanaysaa maalin kadib markii labada nin ay aqbaleen inay iska casilaan jagooyinkooda kumanaan dibadbaxayaal ayaa sabtidii si qasaba gudaha ugu galay guriga iyo xafiiska madaxweyne gotabaya rajabaksa iyo sidoo kale deegaanka rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha iyagoo ka caraysan sidaa ay wax uga qaban waayeen labadan mas-uul xaaladda cakiran ee dhaqaale ee dalkan gelisay qalalaasaha rajabaksa ayaa waxa uu sheegay inuu iscasili doono saddex iyo tobanka bisha julaay halka ra-iisul wasaare raniil uu isna sheegay inuu jagada bannayn doono si ay taasi u saamaxdo in la dhiso dowlad kumeel gaar ah oo dhinacyadu ay u dhan yihiin sida uu laga soo xigtay guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee dalkaasi booliiska dalka koonfur africa ayaa xaqiijiyey in sagaal iyo toban qof ay dhinteen kadib markii la weeraray goobo ay dadku ku caweeyaan oo ku kala yaala magaalada soweto iyo sidoo kale mid kale oo ku taala bariga dalkaasi koonfur africa shan iyo toban qof ayaa ku dhintay kadib markii dabley hubaysan oo watay gaari minibas ah ay rasaas ooda kaga qaadeen baar ku yaala magaalada soweto halkaasi oo ay dadku ku caweynayeen magaalada bieter marberg ee bariga dalkaasi ayaa booliisku waxa ay sheegeen in afar qof la dilay sidoo kalena sideed kale la dhaawacay kadib markii laba nin oo hubaysan ay rasaas aan meel loo dayin ay ku fureen dadkii ku sugnaa baar isna magaaladaasi ku yaala booliiska ayaa sheegay in aysan weli xaqiijin karin oo ay xil hore tahay haddii labadan dhacdo ay xiriir lahaayeen sarkaalka tirsan booliiska magaalada soweto ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in ay tageen goobta weerarku ka dhacay waxyar kadib saqdii dhexe ee habeenkii xalay islamarkaasina ay arkeen labaiyo toban qof oo meyd ah kuwaasi oo ay ku taalay rasaasta ugu dambeynna madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa difaacay go-aankiisa uu ku booqanayo dalka sacuudi carabiya isagoo sheegay in arrimaha xuquuqda aadanaha ay ka mid noqonayaan ajendayaashiisa kulamada uu madaxda dalkaasi la yeelan doono wuxuuna ka hadlay safarkiisan uu ku doonayo inuu ku hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay dhexal sugaha dalkaasi biden ayaa inta uu joogo bariga dhexe ee toddobaadka dambe booqashada uu ku tegayo wuxuu wada hadallo la yeelan doonaa boqor salmaan bin cabdilcasiis iyo kooxdiisa hogaanka uu ku jiro dhaxal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan amiir maxamed oo ah nin leh awood badan oo dalkaasi ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey dilkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii lagu qaarijiyey jamaal khashuuqji oo ahaa weriye ka tirsan wargeyska washington post islamarkaasina ahaa mucaarad ka dhana dowladda sacuudiga sida ay sheegeen sirdoonka maraykanka qoraal lagu daabacay wargeyskaasi ayaa gelinkii dambe ee sabtidii shalay ayuu biden wuxuu ku sheegay in ujeedkiisu uu yahay inuu dib u habeeyo oo uusan dumin xiriirka uu la leeyahay waddan siddeed sano saaxiibka istaraatiijiyad la ahaa maraykanka biden ayaa u baahan caawinaada dalkan saliidda qaniga ku ah ee sacuudiga xilli qiimaha shidaalku uu kor u kacay isagoo sidoo kalena doonaya inuu dhiirigeliyo dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ka socda dalkaasi yemen warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington aynu ku horeyne madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga dalka eritrea iyadoo la filayo inuu booqdo ciidanka soomaaliya loogu tababaray dalkaasi madaxweynaha ayaa sheegay inuu martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi eritrea isayaas afwarki jamaal axmed cismaan ayaa safarka madaxweynaha iyo xiriirka labada wadan waxa uu ka wareysay maxamed xuseen oo ka mid a aqoonyahanka soomaalida ee ka faallooda arrimaha gobolka geeska afrika deganna gobolka virginia ee duleedka washington
horta dowladda xasan sheekh intaan dowladii ka horeysay madaxweyne farmaajo ka ahaay iyo eritrea ayaa samaystay xiriir marka xiriirkaas horta in la fahmo waa muhiim iyo waxa uu ka dhigan yahay haddana ciidamo la qaadayna way jiraan eritrea marka waxaan isleeyahay madaxweyne wuxuu arrintaas u aaday eritrea inay tahay ciidamadaas in laga hadlo oo sidii soomaaliya dib loogu soo celin lahaay iyo arima arrimo noocaas oo la xiriiray ku saabsantaha booqashihiisa waxyaalaha ugu muhiimsan maxamed waxaa jirtay in sidaad ka dhawaajisay baad dowladdii ka horeysay midda xasan sheekh ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay xiriir la samaysay dalka eritrea marka xiriirkaasi dad badan oo siyaasiyiin u badan oo waagaa mucaarad ahaa ayaa si xoogan u cambaareeyey oo eritrea ku eedeeyey in soomaaliya hadda wax wanaagsan oo ay ka baran karaan aysan jirin hadda sidee loo fasirin karayaa socdaalka madaxweynaha ee eritrea uu ku tagay ma waxaa isbedelay siyaasaddii mucaaradka qaar ay qabeen ma waxaa isbedelay siyaasaddii gobolka bal sharaxaad arrintaa ka bixi madaxweyne xasan waxaan isleeyahay arrintiisu inaysan ay daba socoto ciidankii la geeyey eritrea iyo sida dib soomaaliya loogu soo celin lahaa ee wax badan inay isbedelaan uma malaynayo laakiin xiriirka ee dowladdii madaxweynihii ka horreeyay xasan madaxweyne farmaajo oo la lahayd eritrea horta waxay u baahan tahay definition iyo sharaxaad badan in laga bixiyo oo waxyaalaha la seexay iyo waxyaalaha laga wada xaajooday la ogaado dabcan dowladda xasan waa og tahay laakiin booqashada ugu booqashada ugu ugu weyn qodobka ugu weyn oo ugu socda madaxweyne xasan waxaa waaye in ciidamadii la geeyay eritrea sidii soomaaliya dib loogu soo celin laha uu kala xaajoodo madaxweynaha eritrea marka isma dhahayo siyaasad badanaa isbedeshay laakiin wuxuu daba socdaa qodobkaasaan aniga isleeyahay wax badan oo oga xirnaan kara soomaaliya iyo eritrea iskaga xiran hadda maanta uma jeedo waayo eritrea oo wadan go-doonsan oo adduunyada ka go-doomay meeshan waxaa haysa nin dictatora soomaaliyana oo wadan dimuqraadiga oo electionka isbedelo oo doorashooyin galo marka wadan adduunyadii ka go-doomay wax badan oo hadda soomaaliya oo ku siyaadin kara aniga kolley uma jeedo oo aan ka ahayn xasan inuu ciidamada siduu dib ugu soo ceshan lahay soomaaliya oo kala soo xaajiyo haddaan daba raacsado waxaa jirtay heshiis hore u dhex maray dalalka eritrea etoobiya iyo soomaaliya oo amniga gobolka ku saabsan arrintaa ma laga yaabaa oo suuragal ma tahay in dib loo soo cusboonaysiiyo mise heshiiskaasi waxa uu raacay dowladdii mudane maxamed cabdullaahi farmaajo anigu waxaan isleeyahay horta gobolka markaad fiiriso amnigiisa dee dowladda etoobiya ayadadna faasida dhibaato badana ka jirta xoogan etoobiya eritrea hadda iskuma fiicno marka waxaan isleeyahay xiriirkaas inuu meeshaas aada ugu wiiqmay oo dowladdii farmaajo uu raaci doono inta badan xasanne haddii uu rabo inuu arrimahaas dabagalay inaana wax badan oo faa'iida ayna ugu jirin hadeertaan la joogo waayo etoobiya iyadaa arrinteeda aada u qasan tahay eritreyana waa meel go-doon ah adduunyadan aan xiriir la lahayn marka waxaan isleeyahay siyaasaddaas inay aada u weeqantaan u malaynaa laakiin xasan hadda booqashadiis ugu weyn oo ugu muhiimsan waa ciidankii soomaaliya la geeyey oo eritrea ku maqnaay sida dib loogu soo celin karo waa mid midda labaad dowladda soomaaliya uma baahna inay wadamo badan strategically la samaysato way iska fiican tahay wadamada east africa gobolka regionka ku yaalla inay la samaysato wixii amni ku saabsan laakiin waxay u baahantay dowladda soomaaliya meelaha ay tillaabada dhigayso iyo meesha ay tegayso inay ka fiirsato waayo wadamada ayagaa isfiirsanaya cadaawad isku ah markaad maanta etoobiya tagto waxaa laga yaabaa dowladda berinaad masar tagto inayna ku faraxsaneen labada dhinac markaad maanta eritrea tagto inay jabuuti beri ku faraxsaneen markaad kenya tagto beri waxaa laga yaabaa etoobiya inaad tagto haddana kenya etoobiya ku faraxsaneen marka annaga maxaa dan noo ah dowladda xasan oo maanta jirto intay strategic la samaysan karnaa marka markaa saas u eegto eritrea wax badan oo muhiimoo nooga xirnaanaya ma jirto waayo eritrea wadankooda usan waxba soo saarin maxna meesha ku haynin waaye oo nin dictator oo meesha ku haayo marka uma arka dowladda xasan inay wakti badan iskaga dhumiso inay eritrea xiriir la samaysato laakiin inay ciidankii laga soo celiyo waa muhiim arrintaas
kaasina wuxuu ahaa maxamed xuseen oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha geeska afrika wuxuuna u warramaya jamaal axmed cismaan dabley ku hubaysan qoryo iyo bastoolado ayaa hiirtii hore ee maanta rasaas ku furay dad ku sugnaa baar ku yaala magaalada soweeto ee dalka koonfur afrika halkaasina waxay ku dileen shan iyo toban qof sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale la weeraray magaalo kale iyadoo halkaasina afar qof ay ku dhimatay toogashadan iyo guud ahaan dhacdooyinka amni darrada ah ee dalkaasi kusoo laalaabanaya ayaa cashe ibraahim aadan cashucuud waxa ay ka wareysatay maxamed axmed afrax oo ah arday sharciga ka barta magaalada cape town caasha walaal magaalada waa tuulooyinka ugu duuqsan waddankan south africa suweyta la yidhaha labaatan iyo shan kilomitir ayay waxay dhinaca koonfureed ka xigtaa magaalada johannesburg waana tuuladii ugu horreysay ee dadka madowga la dejiyo nineteen thirtygii xilligii dadka madowga iyo caddaanka la kala saarayay ugu yaraan laba milyan oo qof ayaa ku nool waana tuulo aad u weyn waana halkii uu ka bilowday kacdoonkii loo magac bixiyey suweto abricin ee lagu laayay ardadii nineteen seventy six aad baad umahadsan tahay markaa toogashadan hadda ka dhacday shan iyo tobanka qof lagu dilay maxaa sababaa leeyahay wallaahi ilaa hadda kale ma caddacaasho laakiin waddanka amnigiisa faraha ayuu kasii baxayaa soomaalidubu way ku dhiban yihiin oo hadda tuulooyinka aan dukaamanka ay ku leeyihiin waxaa laga qaadaa lacag baada iyadoo sometimes tuugadii lacagta kaa qaadaymaa kuwa kale intay imaadaan iyagoo macnaha raba inay xaafadii la wogay ama tuugadii la dirirayaan ama iyagoo tuugadii kale ku xumeynaya adiga ku dilayaan oo in badan ay dhacday marka booliska ilaa hadda kalama caddeen laakiin halka uu dhibka ka dhacay waa baar kamri oo dhinaca bari ee tuulada ku yaallo xaafad iskuraran ah ee la yidhaha nomzamo nimanka dhibka geystana qoryo waaweyn iyo bistoolada ayay wateen labaatan iyo saddex qof ayaa dhib gaaray inta kale waa dhaawac intii dhimata maahane ilaa iyo toban iyo afar toban iyo shan ayaa hadda la sheegaya inay dhimatay marka dowladdu way daba joogtaa oo inay xaqiiqa ka daba tagto waa masti laakiin guud ahaan waddanku amnigiisa aad buu usoo xumaanayaa taasoo sabab u ah macnaha shaqa la-aantii oo sii baahaydo bedroolkii oo almost laba dollar kusii dhow calaa liter marka xaaladdu faraha bay kasii baxaydaa marka waddankuna waddan latin america macnaha qaabku hadda u socdo waa qaabkii latin america gangistaradii dowladdu ay gangangsku ay awood badan yihiin marka xaaladdu faraha bay kasii baxaydaa toogashadan hadda dhacday gaar ahaan shan iyo tobanka qof lagu dilay magaalada suweeto ka dhacday dadkan geystay maxay warbaahinta iyo booliskaba ku sheegayaan maxaa lagu sifeynaya dadkani xaqiiqdii lama hayo weli waana la daba joogaa laakiin iyagoo baar qamri isaga jiro meesha ku qamra cabayaya gudaha loo soo galay xabadaa lagu furay dadka meesha ku jira labaatan iyo saddex qof bay ahaayeen kulligoodna waa wax dhimasho iyo wax dhaawac qofba lagama tegin marka dowladdu way daba joogtaa inkastoo hadda weekend ay iska taho macnaha warbixinta ugu horeydo saxda abri la heli doono laakiin dadka iskale xitaa waddanka soo afrikaanka u dhasho meelaha noocaas oo kale iskale waxaa jirta lacag baadoo laga qaado oo xitaa kuwa magaalooyinka sababka joogo laga qaado haddii ay diidaan waa la weeraraa meelahooda iyadoo dadka lagu cabsi gelinayaa sidan sidayna mar kale u imaan waxyaaba badan baa loo filanaya laakiin xaqiiqda weli lama hayo laakiin beriyo monday kulleyba way soo baxay xaqiiqdu dowladduna waa daba joogtaa ma wax dalka ku cusuba mise waa wax hore u dhici jiray oo hadda uun aada isu soo taraayo laga war helay way dhacdaa in badan ayayna dhacday waxaa jiro gangsku marka ay ugaarsanayaan baalahaas kamradoo kale isku gaadaan markii marka ay gang group gangista group kale ay soo weeraraan uma aaba yeelaan in macnaha dad kaloo shacab oo iska masaakiina meesha oo joogaan way wada xabadayaan dadka ownarada ah haddii lacagta extortion vga ay dhiibi waayaan iyagana waa lagu sameeyaa oo qalqal baa la geliyaa meelahooda kamrada lagu cabo baararka kamriga si macnaha ay customka uga yaraato ganacsi la-aan ay ugu dhacdo marka labadaas un bay midna ka kartaa laakiin way dhacdaa mar walbay dhacdaa mada raidka hadda waddankaana maalintii waa isku celcelis lixdan shan ilaa todobaatan u dhexeeya lagu dilaa maalintii marka waa xaaladdu amnigu aad bay u cakiran tahay waddanku ammaan ma lahan maxamed waxaa ka warantaa soomaalida degan dalka koonfur africa markii horeba cabsi bay ku jirtay oo dilkan joogtada ah iyo in la weeraro way dhacdaa marka la joogo muddoba ama joogta u dhacda haddaan si kale u dhigo haddii marka hadda dadkii sood afrikaaneeska ahaa ama dalka koonfur africa u dhashay ay qudhoodii hadda dhibaato intaan la eg ay soo gaarayso walwal intee la eg bay arrintani gelin kartaa soomaalida degan wadanka koonfur africa walaal waddankan almost labaatan sano ayaan joogaa laakiin shantii sano ugu dambeyday xaaladdu faraha bay kasii baxaydaa afduubkii baa batay oo soomaalida iyo soo afrikaanka specially hindida hindidu sida annaga bay ganacsadaan soomaalidu ganacsigii hadda haysatana aan sida badan hindi bay ka dhaxleen marka hindida iyo soomaalida aad baa loo afduubtaa ganacsiyada waxaa laga qaadaa lacag baad ah qofkii dhiibi waayo waa la dilaa iyagoo dhexdooda way isku dilaan marka xaaladdu ammaanku soomaalidu aad bay u walaacsan yihiin xitaa waxaa dhacday hadda maalin dhaweyto magaalada aan ku noolahay dad ganacsata soomaaliya oo magaalada degan halka macnaha carruurta noo degan yihiin tuulooyinka maane ayaa almost muddo laba wiig ah ma saddex wiig ah lasoo wacayay iyadoo la leeyahay lacag baadaan igala rabaa marka baadu xitaa tuulooyinka way kasoo baxoyda hadda magaaladay soo galoydaa markii aan hadda samaynay researchna waxaan ogaanay xitaa dadka sood afrikaanka ah ee sida dhakhaatiirta iyo qaar ka mida dadka high rankiga booliska iyagoo naftigooda inay baada dhiibaan oo macnaha waxaan wax soo socda ay tahay laakiin annagu hadda aan gadaal ka naqana victims marka soomaalidu aad bay u walacsan yihiin dadkan baada marka dadka weydiinaya maxay yihiin waa dad nooceeya
walaal waa gangs dad gangs waayo waa waa waa waa qolyo kooxo maafiya ah kuwaasoo ku abtirsado nambaro waddanka ka jira oo labaatan iyo lix iyo labaatan iyo toddoba labaatan saddex saddexdaas group bay isu kala saaraan marka cid walbay leeyihin caddaan bay leeyihin madow bay leeyihin qolyo kale oo color ah oo brown ah oo caddaan dad caddaankiiyo madowgu dhexeeyo iyagana waxaa jiro marka group group ayay xaafadaha uga taliyaan daroogada way gadaan lacagtaas baaddaa marka waxay sameeyaan marka ay dadka ka qaadaan daroogada bay geliyaan daroogadana waa gadaan baadana waa qaadaan marka waa maafiyadii talyaaniga iyo sbain iyo camal waayo
kaasina wuxuu ahaa maxamed axmed afrax oo ah arday wax ka barta magaalada cape town ee dalka koonfur africa wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey cashe ibraahim aadan weli dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale ciidamada talyaaniga ayaa sabtidii shalay bilaabay in ay ilaa afar lix boqol oo qof oo muhaajiriin ah ka raraan jasiiradda sishili ee lambadusa kadib markii ay xaruntan soo dhoweynta qaxootiga ah ay buuxdhaafiyeen soo galuutyo cusub iyo sawiro laga faafiyey oo muujinaya xaalado dacdarro ah warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka a p waxaa noo soo koobaya ibraahim xasan daandure bishii julaay ayaa waxaa la arkay kor u kac joogto ah oo soo golootida ahoo maalin walba ah ee imaanaya talyaaniga marka la barbar dhigo oo sannadihii lasoo dhaafay sida lagu sheegay tirakoobka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi guud ahaan tirada soo galootida ayaa aad kor ugu kacday sanadkan iyadoo soddon kun ay soo degeen ilaa iyo hadda marka la barbar dhigo laba iyo labaatan kun iyo toddoba boqol sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii soo galay iyo toddoba kun iyo shan boqol ee sanadkii labada kun iyo labaatankii lambadusa oo waqooyiga afrika kaga dhow dhul weynaha talyaaniga ayaa inta badan halka ay muhaajiriintu ay soo galaan iyadoo kuwa sida sharci darrada ah dadka u tahriibana fadhigoodu yahay libiya kuwaas oo dadka quusta ah ka qaada boqolaal doolar midkiiba si ay markaasi uga soo gudbaan badda mediteraneanka ah iyagoo raacaya dooyin yaryar oo khatara markabka san marco ee ciidamada badda ee talyaaniga ayaa lix boqol oo muhaajiriin ah wuxuu ka soo qaaday lambadusa waxaana uu geeyey xarun kale oo ku taala sisili waxaana loo qeybiyey meelo kale oo talyaaniga ah wasaaraddu waxay sheegtay in wareejinta muhaajiriinta ay socon doonto ilaa iyo axadda duqii hore ee lambadusa guisi nicolini ayaa waxa ay soo bandhigtay wax ay ku tilmaamtay sawirro iyo muuqaallo laga qaaday xarunta maalmihii lasoo dhaafay kuwaas oo muujinaya soo galooto cusub oo dhulka ku seexanaya isbuunyo iyo musqulo ay ka buuxaan caagag iyo qashan waxay tiri waxaa jira laba kun iyo boqol qof oo iyagu ka buuxa xarunta soo dhoweynta ee lambadusa oo leh sariiro laba boqolah ayay ku soo qortay facebookeeda sharci dejiyaasha garabka midig ayaa ku eedeeyey xisbiyada garabka bidix ee dowladda talyaaniga ah in ay aada uga jilacsan yihiin dhanka socdaalka
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warbixintaasi noo soo koobayey markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal tobankii sano ee lasoo dhaafay dowladda turkiga iyo hay-ado gaar ah oo dalkaasi laga leeyahay ayaa si toos ah dalka iyo dadka soomaalida uga taageerayay dhinacyo kala duwan gaar ahaan qaybaha horumarinta ammaanka waxbarashada iyo kuwo kale toddobaadkan waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aan si gaar ah aan ugu eegaynaa qaybta maalgashiga ee dowladda turkiga iyo hay-adaheeda ay ku samaynayaan soomaaliya waxaa marti igu ah cabdinuur daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorshaynta soomaaliya ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga soomaaliya farciisa turkiga cabdinuur kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa mahadsan tahay walaal nuur bukhaari waa ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaalka v o a waxaan leeyahay sanad wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay ha naga aqbalo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo acmaasha wanaagsaneed aamiin ayaan leeyahay bal marka hore xiriirka ka dhexeeya turkiga iyo soomaaliya haddii aad in yar nooga taataabato
turkiga iyo soomaaliya waxay leeyihiin xiriir istraatiijiya oo ma aragtay cumqiya oo qoto dheer waxaana loo qaybin karaa laba qayb qayb ka horreysay aysan soomaaliya dowladda noqon ama xornimada aysan helin khaasatan intii lagu jiray ma aragtay halganka gobandoonka soomaaliyeed ay uga soo horjeedeen gumaystayaalkii ma aragtay reer yurub ee waddan gumaysanayay xilligaas jabhadihii soomaaliya ka dagaalamaya ugu horreysay daraawiishta oo uu hogaaminaysay maxamed cabdulla xasan iyo boqortooyadii berigaas dalka turkiga ka talinaysa ottoman empire lahaa xiriir wanaagsan ay lahaayeen oo ma aragtay isdifaac iyo diinta ku salaysan iyo ma aragtay wax isdhaafsi isweydaarsi hubka iyo intelligensiga ama muqaabaraadka wixii ka dambeeyey soomaaliya marka xor heshana turkigu wuxuu islamarkiiba maaragtay aqoonsaday dowladda soomaaliya laakiin xiriirka wanaagsan oo ma aragtay xoogeystay wuxuu soo bilowday sanadii laba kun iyo koo iyo tobanka markaasoo turkigu soomaaliya oo berigaas macaluul iyo majaaco fara badan ay ka jirtay gurmud u fidiyeen wixii intaas ka dambeeyeyna sanadba sanad ka dambeeya kor ayuu usii kacayay ilaa levelka uu maanta jooga oo ah xiriir istaraatiijiga uu soo gaaro
waayahay barnaamijkeenan waxaan si gaara uga eegi doonaa maalgelinta soomaaliya gaar ahaan turkiga oo saameyn xoog leh ku leh dhanka maalgelinta waddanka marka cabdinuuro maadaama aad tahay la taliyaha dhinaca maalgashiga caalamiga ah ee wasaaradda qorsheynta bal tobankii sano ee lasoo dhaafay waxyaabihii ugu waaweynaa ama maalgelintii ugu weyneyd ee turkigu ku sameeyey soomaaliya
nuur waa mahadsan tahay turkigu waa wadanka ugu maalgashiga badan soomaaliya dhanka horumarinta hadda markii laga eego tobankii sano ugu dambeysay mashaariicda horumarineed oo wadanka uu ka furay ama ka hirgeliyay runtii waa mid ma aragtay aada u ballaaran oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida ma aragtay jidadka iyo laamiyada oo ma aragtay la hagaajiyey ama la dhisay oo ay ka mid yihiin kaabayaalka caafimaadka sida isbitaalada iyo meelaha lamidka uu maalgeliyey ay ka mid tahay ayarboorada iyo dekedaha uu dhisay oo ayaga sidii laftirkooda ama uu horumariyey oo ma aragtay kaabayaalka dhaqaalaha ka mida oo ay ka mid tahay security-ga ama amniga oo aan ognahay dalka turkiga iyo dalka soomaaliya labadaba inuu ciidan soomaaliyeed ku tababaro si ay qayb uga noqdaan dib usoo kabashada soomaaliya intaasoo dhan waxaa garab socotay tababaradaas iyo barnaamijyadaas mashaariicdaas waxaa garab socotay mashruuc ama waxa loo yaqaano ama ganacsi kor u socda labada kun iyo labada soomaaliya iyo turkiga waxaa ka dhexeeyey waxa loo yaqaano xiriirka ganacsi ee sanadka ka dhexeeya laba milyan ayuu ahay sanadkan hadda aan joogno labaatan sano kadibna saddex boqol iyo lixdan iyo saddex milyan ayuu sii marayaa marka meeshaas laftirkeeda ganacsigana waa laisweydaarsaday wax isweydaarsigii ayay saas ku socotaa marka maalgashigii mid dowladeed iyo mid shirkado turkiya ay leeyihin labaduba waa maalgasheen waddanka waxaana rajaynaynaa sanadaha soo socda inay noqdaan kuwa aada usii kobca khaasatan amniga soomaaliya oo kasoo raynaya siyaasadii iyo hay-adihii dowladnimada oo dhismaya waxay sababi doontaa turki badan oo waddanka maaragtay awr horeba maalgashtay ama u hanqaltaagaya inay imaadaan halkaasna ay ay maaragtay shirkado badan ay imaadaan shaqo abuurna ay sameeyaan dadka soomaaliyeedna halkaas meel ay u shaqo tagaan labada dhinacna ay ka faa'iidaan ay noqoto hadduwaalan
waaya dhowaan dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in laba banki oo uu ku jiro banki ay leedahay dowladda turkiga oo ah kan zaraacad bankasi la siiyey shatiyadii ay uga howlgeli lahaayeen waddanka marka maadaama aad maalgelinta caalamiga ah ee soomaaliya aad dowr weyn ka ciyaaraysa hadda maxaan kala soconnaa muxuu kusoo kordhin karaa bankigaas iyo kan kale ee masar laga leeyahay soomaaliya
waa su-aal muhiima aan aan soomaaliya sidii dowladdii dhexe u burburtay maalgashiga caalamiga runtii aada ugu yaraay maadaama dee waddankii hay-adihii maaragtay dowlad dowladdu ay burbureen ammaankii uusan jirin sidoo kale waxaa adkaatay soomaaliya in lacag loo soo diro ama laga diro ayadoo lama aragtay ay dhanka dhibaato ay ka jirto laleeyahay argagixiso ama ma aragtay lacago si qaldan loo isticmaalayo ama ma aragtay dowlad diid ay isticmaalayan wax lamida la adeegsan jira soomaaliya waa ognahay waxaa la duldhigay naqabatooyin ama cuquubooyin ma aragtay dhaqaale oo bangiyo badan oo soomaaliyeed xitaa qaarkood la xiray sanado badan oo xitaa hantidii soomaaliyeed lala wareegay ilaa haddana mar walba dadka soomaaliya ka ganacsada ama soomaaliya lacagaha usoo diro dibadda kasoo dira si gooniya isha loogu hayo ay dhibaato kala kulmaan inay lacagooda xawilaan ayadoo dhibtaas jira haddana waxaa kasii dareed waddankii in maalgashi shee loo helo waxaan u baahan nahay ama loo baahan yahay bangiyaal caalami ah la aamini karo waddamo waaweyn ka socda si qofka aan soomaaliga ahayn ama ma aragtay maalgashtaha caalamiga ee billions ama balaayiinta dollar waddanka inuu ku kharash gareya rabo bangi nadiifa la aamini karo aan aan looga shaki qabin ma aragtay lacag waxa la yirahda lacag si qaldan ku bixiso ama ma aragtay ama cunaqabateen ama cuquubad aysa saareen in la helo bangigaas marka waxay naga kasbaysaa ama noo noo fududaynaysaa in maalgashato caalamiga oo badan ay waddanka imaadaan ay soo marsiistaan lacagtoodii bangigaas caalamiga ah bangiyada soomaalida sidoo kale ay soo marsiistaan laakiin bangigaanu bangiyadeena hore ayuu wuxuu kusii daraya wuu sii xoojinayaa profilekii ama magacii soomaaliya waddan awel hore waxay lama galaan wax lama looma doontaan ahayd hadda kadib in ma aragtay la maalgashan karo in lacagaha si safea ama si amniya loo keensan karo loogala bixi karo hanti la keeni karo marka si kooban haddaa u fiiriyo bangigan shatiga la siiyey bangiyo kaloo laga yaabo inay jidka kusoo jiraan iyo midka masar intaba waxay fududaynayaan maalgashatada caalamiga ee aan soomaalidu ahayn ama xitaa kuwa soomaalidu hadayaas barada ee wadamada kale dhalashada ka haysta inay waddanka maalgashtaan lacagooda si amniya ay u keenaan ugalana baxaan waa mahadsan tahay ustaad cabdinuur daahir dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeyo bal aan soo qabto soo dhawow walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga magacaygu cabduuli sayid oo istanbul inkala soo xiriiraya ustaad cabdinuur daahirna aad baan u salaamaya su-aasheedu waxay tahay isaan ka warran dalku soomaaliya waxay qaatay nidaam federaal oo aan weli saldhiganin welina doodo iyo loolan ay ka taagan yihiin arrimo aada u fara badan oo aan laga heshiin marka arrimaha la xiriira maalgashiga ma yihiin arrimo laga wada hadlay oo laga heshiiyey sida loo maamulayo iyo sida loo habeeyo labada xeer ee dowladda haddii aan lahayd xeer dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka mise weli lagama wada hadlin su-aashaas waa waa middaa su-aasha labadan weydiinaya taa la xiriirta waxay tahay waaxda maalgashiga ee wasaaradda qorsheyntu ustaad cabdiruurna uu ka shaqeeyo dalkoo dhan ma ka obargaraysaa sidii maalgashi lagu samayn lahaa ma bromod garaysaa fursadaha ka jira mise waxay ku eg tahay oo keliya muqdisho aad baa idin salaamaya
nuurow haddaan su-aashaas aan ka jawaabo laba su-aalood midda hore haddaan ka jawaabo waa sax waa soomaaliya federaal eh, khibrad federaal oo cusub ayay ayay martay Eh, ilaa haddana socota wax badan oo ma aragta laga heshiina ay jiraan wadahadallo ay socdaan laakiin waxaan rabaa inaan sheego um, hay-adda eh, maalgash muxuu ah xafiiska maalgashiga soomaaliya waxaa jira eh, sharci uu soo diyaariyey oo uu baarlamaanka horgeeyey oo lagu aasaasayo hay-adda ah, ma aragtay ah, ah, maalgashiga soomaaliya waxaa loo yaqaano um, um, investment promotion um, agency law ama sharciga um, um, um, um, an- an- ma- dhiirigelinta sharciga dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ama ipod wax la yirahdo hadda baarlamaanka ayuu horyaalaa baarlamaanka ayaa qaraar ka gaaraya een- een, sidii oo dowladda soomaaliya oo federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay u wada ma aragtay ay ay- ay- ay loo maaragtay loo samay lahay maalgashiga hay-addaasu se u shaqayn lahayd eh, iyo structurekeeda iyo skeletonkeeda iyo nooca ay noqon doonto halkaas ayaa laga ogaa doonaa laakiin waxaan rabaa inaan sheego Een, hadda xafiiska eh, maalgashiga soomaaliya eh, weli ma uusan noqon hay-ad xafiiskaas eh, si lamida isagoo federaala maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay leeyihin xafiisyo u qaabilsan dhiirigelinta maalgashiga oo barmood gareeya oo fasiliteed gareeya ama ma aragta fududeeya ah, oo dhiirigeliya maalgashiga ay leeyihiin wada shaqayn fiicana nagala dhexaysa xitaa maamul goboleedyada badankooda xafiisyo ayaan ku leenahay ma aragtay eh, magaalooyin waaweyn oo ku yaala wada shaqayn fiican ayaa nagala dhexaysa wasaaradahooda ganacsiga iyo wasaaradahooda ma aragtay ah, planninga ama wasaaradaha qorsheynta Um, waxaan rabaa inaan sheego eh, dowladda federaalka ama xafiiska eh, maalgashiga eh, dhiirigelinta caalamiga ah, eh, ee federaalka ah kaliya wuxuu mas-uul ka yahay in ma aragtay uu soo jiito eh, uu raadiyo uu incentive u sameeyo eh, maalgashi caalami ah eh, ee wadanka lagu sameeyo asaga ayaana mas-uul ka ah maalgashiga maadaama uu keenayo Eh, laakiin mar walba wada hadal iyo xiriir iyo wada shaqayn wuxuu kala dhexeeyaa dowlad goboleedyada Eh, laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan sheego oo aan fursaddan uga faa'iideysto xafiiska maalgashiga soomaaliya dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee soomaaliya some invest la yiraahdo mar dhow eh, sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu la wadaagi doonaa maamul goboleedyada ama hay-adaha u qaabilsan eh, maalgashiga eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sharciga hay-adda ma aragta iba investment promotion agency-ga ee la dhisayo shuruucdeeda si ay ayakuna ay aragtidooda ugu daraan ay wixii laga reebi lahaayeen ay ama ku daradooda ay ra'yigu ku biiriyeen maadaama soomaaliya federaal ay tahay kaliya annagu aanan federaal waxba u go'aamin karin maamul goboleedyada xitaa kala aragti iyo kala shuruuc inay kala noqdaan laga yaabo marka ayaga laftirkooda waa la wadaageynaa si wixii ay u baahan yihiin ugu soo daraan marka su-aashaas halkaas ugu gudbaa su-aasha labaad eh, muxuu ahay som invest maxay tahay maxay qabataa Um, um, xafiiska dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee wasaaradda qorsheynta Eh, hadafkiisu wa- waxaa la aasaasay labada kun shan iyo tobanka sharci jira oo baarlamaanka maray ayaana lagu aasaasay oo layirahda foreign investment law sharciga maalgashiga ee shisheeye ee labada kun shan iyo tobanka hadafka somenfestina waxa ay tahay inay dhiirigeliso maalgashi caalami ah inay su maaragta fududeyso in wadanka uu maalgashi imaado markuu imaado kadibna in la celiyo oo la retain gareeyo sidoo kalena wadanka si maalgashi caalama loogu helo in shuruucaha maalgashiga la xiriira shuruuca macquula oo wanaagsan oo policies investments ah inaan u doodno si dababta ay tahay caalamka eh, investment climate ama sida wax loo maalgashto iyo wa- doodaha ka socdaan la soconnaa marka inaan mar walbaaba aragtida adduunka iyo dadka maalgashatada adduunka sida wax u doonaya inaan dowladda la wadaagno iyo hayadaha ku lug leh sida baarlamaanka iyo wasaaradaha si ma aragtay ay ay ay u meel mariyaan eh, oo shuruuco maalgashato caalami lagu soo jiidanayo tartan caalamina lagu geli karo marka arrimahaasaan qabnaa ujeedkana waxa ay tahay eh, soomaaliya eh, aan- mar walba waxaa lagu tabarocaa lacago gargaar shisheeye ama ha ahaado mid horumarin ama ha ahaado mid insaaninimo dowladeena boqolkiiba konton in ka badan miisaaniyadda ay ku shaqeyso waa gargaar shisheeye Een, eh, laakiin gargaar shisheeye ma ahan sustainable ama wax raagi doona sidaas la'alligeed inaan investment ama maalgashi sh- helno waa muhiim hay-adda investment hay-adda som investna waxay ka shaqeysaa maalgashi in la helo gargaar ma rabno inaan isku tiirsanaano oo xoolaheenna iyo dhulkeenna iyo wadankeena ah maalgashi u helno shaqo abuur ka helno dhaqaaluhuna hormaro ayay som invest ka shaqeysaa waa mahadsan tahay cabdinuur waxaan filayaa cabdiweli in eh, jawaab waafi ah uu halkaas ku helay Eh, dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya waan salaamayaa khabiirka barnaamijka martida ku ah cabdinuur daahir sidaan ognahay turkigu wuxuu maalgashiyo xoog badan ku leeyahay dalalka deriska la ah soomaaliya sida etoobiya maxaa hortaagan inay soomaaliya si fiican u maalgashadaan
ciise waa su-aal wanaagsan waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn oo hortaagan waxa ay tahay waddan markii la maalgashanayo qofka maalgashiga waxyaalaha fara badan uu ka fiiriyaa jira ama shuruudo badan uu ka eego waxaa ugu horeeya stabilityga siyaasadda political stability wax la horta waddankan siyaasi ahaan ma siyaasad ahaan ma degan yahay hay-adihiisa ama hay-adaha waddankan maxkamadaha iyo wasaaradaha iyo skeletonkii wax hay-ado dhisan oo xoog badan ma leeyahay waxyaalaha kaloo ay ka fiiriyaan waxaa ka mid a amniga waxyaalaha kaloo ay ka fiiriyaan waxaa ka mid a waxa loo yaqaano ease of doing business wax loo ama meeshan waddankan haddaad rabtid inaad maal gashatid si ma laguu fududayna shaqadaada oo ama ma aragtay corruption ma jira ama suqmaasuq ama lagugu samaynaa hantidaada haddii lagaa qaato yaa u dacwooni haddii lagu weeraro xagee ka aadi waxyaalo fara badan oo tiro badan ayaa la fiiriyaa marka waxaa iska cad soomaaliya nasiib xumo in hay-adaheennii iska daciif yihiin sida aan ognahay qof soomaaliya kama qarsoona siyaasadeenu inaysan degeniin oo mararka qaar dagaalo iyo maaragtay isqaqabsi fara badan ay dhacdo xafiisyada dowladda ah mararka qaar ay dhacdo dagaalo iyo amnigiiyo xumaado marka etoobiya waxaa loo doorbiday ama wadamada korojaalkeena oo amniga leh waxaa loo doorbiday amniga iyo hay-adahooda xoogaa xoog leh annakana insha allahu waxa waaye anakoo xamar maaragtay dowladdu qayb ka mida maamushay turkidu maalgashteen haddana maalgashigooda wuu socdaa laakiin wixii waxay ku soconayaan habeen roma habeen laguma dhisine tartiib tartiib iyo nidaam ay ku socon doonaan insha allahu tacaala sanadaha soo socdana waxaan hubnaa tobankii toban sano ka hor soomaaliya sideeda hadda ma ahan tobankii soo socdana ma noqon doonto hay-adaheenu waa xoogsami doonaan siyaasadeenu way si fiican u degi doontaa sidaas ayaana maalgashi badan ay ku heli doonaa waa tahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a dhegaysto kale ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo assalaamu calaykum ciid mubaarak bahda v o a iyo khabiirka barnaamijka martida ku ah magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud khabiirka barnaamijka waxaan su-aalayaa sidaan la wada socno dalka turkiga waa dal aada u maalgeliya soomaaliya walow muddo dheerna soo garab istaagnaa haddana welina garab taagan yahay marka taas waan uga mahad celinaa walaalaheen reer turkiga marka maalgelintani ma dowladda turkiga ayuu toos uga yimaadaa mise hay-ado iska noormaal oo reer turkiga ayuu nooga yimaadaa maalgashigani maxayse faa-iidayo ay ku qabaan maalgashiga soomaaliya waa mahadsantihiin
aadan waa su-aal wanaagsan maalgashiga turkida ee soomaaliya la keeno ama soomaaliya jooga wuxuu isugu jiraa mid dowladeed oo dowlad ay maalgashato sida ma aragtay isbitaalada iyo wax lamida ay dhisaan ama laamiyada ama wax undee dowlad ay qabato iyo mid maaragtay shirkado gooni loo leeyahay ay qabtaan sida kuwa hadda maaragtay isbitaalada deva maxay ahayd airoboorka dekeda muqdisho iyo meelo kale kuwa haddaba maaragtay sameeya marka macnaheedu waxa ay tahay waa isugu jiraan maalgashigana wax badanay ka faa'iidaan oo soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu faa'iidada badan oo turkigu maalgashigooda ay ka faa'iidaan dekeda iyo airoboorka maaragtay qarash wanaagsana kasoo gala sidoo kale meelaha ay maalgashteen waxaa ka mid a maaragtay khadadka dayuuradaha oo waxaan ognahay turkish airlines ayaa soomaaliya ka duusha maalin walba weliba hadda ayadoo furtay qad toosa awal hore transit djibuuti mari jirtay turkish airlineska marka soomaaliya ay aado ama ka imaato meelaha ugu tirada badan ay lacagaha ka sameeyaan ama khadka ugu tirada badan oo lacagaha ay ka sameeyaan ayay ka mid tahay waa qaali waddankeena in loo soo duulo ama laga duulo waan ognahay marka faa'iide aan aan aan aan aan wanaagsan ayay ku qabaan sidoo kale annaguna faa'iida ku qabnaa shaqana waa noo abuureen waxna waa ka faa'iidnay waana ku duulnaa laakiin naguma filna waxaana dhihi karaa maalgashatada soomaaliya turkida ee soomaaliya dowlad ayaa ayaa ugu xoog badan maalgashatada private sectorku weli si fiican soomaaliya uma soo maalgashan haddaan nahay xafiiska dhiirigelinta maalgashiga soomaaliyana waxaan hadda xooga saaraynaa business communityga ama ganacsatada turkida oo runtii dhaqaalo fara badan haysta turku waa wadan g twenta ama wadamada labaatanka wadan ee adduunka ugu hoodansan uu ka mid yahay ganacsato xoog badan oo adduunka dhan maalgashato uu leeyahay inay soomaaliya maalgashtaan ayaan ku dadaalaynaa shirar ayaan la samaynaa waan u tagnaa waa noo imaadaan wadahadallaa noo socda hadda alxamdulilah dhowaan shir weyn oo investmentiga ama maalgashiga soomaaliya ayaan qabanaynaa oo weliba turkida aan priority ama muhiimad aan siinayno marka waxaan rabnaa maalgashato badan oo turkiya oo aan dowlad ahayn laakiin shaksiyaada maadaama shaksiyaadku shirkadihii ay lacagta ugu badan oo turkida haystaan inay soomaaliya imaadaan lana shaqaysano dhaqaalahana ay maaragta kobac ku sameeyaan ayaguna ay faa'iidaan hadduu alla idmo waa tahay dhegaystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan isna soo dhaweeyo soo dhawow walaal asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdow axmed oo ku nool magaalada kambala ee caasimadda waddanka uganda Ee, qabiilka waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo xiriirka ganacsi ee labada dal u dhexeeya ma aha mid isku dheeli tiran waxaa in badan faa'iido ku qaba dhinaca turkiga marka la eego waxyaabaha ay soomaaliya u dhoofiyaan marka sidee loo samayn karaa wax isweydaarsi ganacsi oo labada dhinacba ay ka faa'iidaan
waa mahadsan bashiir waa runtii su-aal aad iyo aad muhiim u ah Eh, hadda eh, ganacsiga turkiga iyo soomaaliya ka dhexeeya runtii eh, ma ahan mid dheerli- mid dheelitiran wax badan ayaan kasoo dhowrsanaa annaguna wax yar ayaan u dhoofinaa meeshaas macnaheedu waxay tahay lacagteenna ayaan turkiga u dirnaa Eh, ma aragta ayaguna lacag yar ayay annaka noo soo diraan laakiin eh, waxaa keenaysa soomaaliya waxay maaragtay maadaama hay-adiheedii burburaan private sectorkeedii iyo dha- dhaqaalaheedii uu iska xumaay waayadii dambe waddan wax uun soo dhoofsada u ahay waddan wax dhoofiya ma ahayn markii laga tago xoolaha Eh, caqabado badan oo turkiga in wax loo dhoofiyo eh, naga hortaagana jira oo ay kamid tahay ma aragtay standardization wixii la dhoofinaya standard inay ahaadaan wasaaradehenii oo ma aragtay shaqadaas ku oo ma aragtay eh, mas-uulka ahay oo awoodii la rabay aan gaarsiisnayn si ay ula wada xaajoodaan Een, shaqo dowladeed oo ma aragtay eh, eh, tiro badan aan noo dhiman private sectorkeena laftirkeena ee ma aragtay ganacsatada soomaaliyeed oo ma aragtay ayaga laftirkooda aan shaqo adag ka qaban in turkiga wax loo dhoofiyo laakiin waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo dadka soomaaliya ugu bishaareeyo ee hadda waxaa wada shaqayn fiican ee ka dhexaysa wasaaradda qorsheynta soomaaliya xafiiskeeda maalgashiga iyo ganacsatada soomaaliyeed oo isla socda sidii productiska ama maaragta badeecooyinka soomaaliya ay maaragta caanka ku tahay ama u qaaska ku tahay xoolaha iyo mooska iyo sisinta iyo qalabka iyo maaragtay iyo iyo iyo mineraalka iyo kalluunka sidii turkiga loo gey lahay ajenda ah ayaan wadnaa ilaahay subxaana watacaalana waxaa ka rajaynaynaa in ma aragtay uu mid noo meel mara uu noqdo kaliya waxaa loo baahan yahay shuruuco iyo criteria ama maaragta qaab la maro inaan inaan marno hadduu noo dhamaadana processkaas wada xaajoodkaas aan turkida kula jirno eh, productkeenii ama maaragtay alaabteenii ma- ah, badeecooyinkeeni turkiya ay gaari doontaa turkiyana waa waddan sideetan iyo dhowr milyana haddii xoolaheenna ay gaaraan oo ay bartaan eh, aricad ma cunaan xoolaha soomaalida ma yaqaanaan hadday bartaan geela iyo iyo arigeenna inay sanad walba soo dalbadaan oo oo hilibku halkan qaaligu ka yahay turkiga aad u hilibku qaali u hilibka guduudan aad u qaali u yahay ama hilibka xoolaha marka inaan geyno waa inaan awoodda saarno dadaalkaasna waa ku jirnaa aad iyo aadan ugu mahadsanta su-aashaas su-aal muhiim aheed aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdinuur daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta soomaaliya ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga soomaaliya faraciisa turkiga wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ee su-aalaha soo weydiiyey martida tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna weli nagala soconaysaan tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo soomaaliya ah ayaa waxaa sii kordhaya tirada dadka barakacayaasha ah ee ku xoolo beelay abaaraha waxaana dhibaatooyinka ay la kulmayaan ka mida kuwa dhinaca nolosha oo ku haysta deegaanadii ay ku barakaceen dadka ku barakacay degmada doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka cabanaya siriirbaca siriir waa sicir barar soo food saaray xilli maciishadu ay sare u kacday warkanna waxaa magaalada kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad dadkan barakacayaasha ahi ee ay saameynta ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay ayaa haatan waxaa soo food saaray sicirbarar baahsan xilli ay sare u kaceen dhammaanba cunooyinka quutal daruuriga ahi ee lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka ay ku barakaceen waxaana ay awoodi waayeen dadkaasi in ay iibsadaan raashinka dadkan ayaa baaq u diray ganacsatada iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed si wax looga qabto sicirbararka baahsan ee ka jira gobolka boqolaal barakacayaal ahi oo ku sugan degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegeen in ay awoodi kari waayeen in ay iibsadaan raashinka qutul daruuriga ahi si weynna ay u kaceen qiimaha la kala siisto maciishadda ewel hore loorka bariiska ah wuxuu joogi jiray afar iyo toban dollar iyo wax ka sii yar maantana waxaa lagu gadan hayaa soddon dollar wax cageeyo qofka maalintii soo gasho laba dollar waxaan u malaynaa ma gadan karo loor bariisa laba dollar nolol maadeedkiisaba ama shaqadiisaba ay ka soo geli hayso ma agoodo sokorti way ka sii korraysaa wallaahi oo bilaahi horta soomaalida sidaad u garanaysaanbo dhaqan soo jireen ah yaa ilaahay na siiyey waxaan isku noqonnay annagoo dhan hooyado iyo aabbahoo waxay dhaleen waxaana na mideen hayaa waa diinta islaamka saddex beri ama afar beri inaad waxba helinba aan la'aga oo reerkiina oo ay biilka ay kaa sugahayaan marka waxaa jirto raashinkii maanta waxaa la gadaya beriiska laba kun oo kenya ah oo dollar kale loo dhigo toban iyo siddeed dollar oo soomaalidana loo dhigo shan boqol oo soomaaliya marka sokortana sidoo kale marka hore waxaa la gadi jiray toban iyo afar dollar oo soomaalida u dhiganta laba boqol iyo afar boqol iyo konton kenyadoo saas ah haddana qiimihii magaalada loo loo kiciyey kor saliidiiba labaatan doolar soddon doolar la gadahaya dirgaankiiya konton doolara saddexlii aan reerka toban beri ama labaatan beri ku biilanayn la gadahayaa toban iyo saddex doolar oo ay u dhiganto afar boqol ama saddex boqol iyo konton oo soomaaliya haddana ganacsatadan ay dadka naxariis u sameeyaan oo xoogaha maciishada qiimaha magaalada ay hoos u yara sii dhigaan
maciishadda way saraysaa dadkunu dad waxhaysta ma aha dad iska tabaalaysan weeyo loorka beriiska ahaa waa siduu u sheegay guddoomiyaha soddon dollar buu maanta cagacagaynayaa saddexlaha saliiddaah afar iyo toban doollar waa siduu u sheegay ka barakac weeye dunyadii qaar bay ka soo dhammaatay dadkii qaarkiis kareerkada uu durku wadanaya qoryo waxay soo gurinayeen qoryihii hadday ay gataan lacag ma lahan ashadin cirki bay u kacday oo lacagtii ay ku soo gateen qoryaha uma goysa nolol dad aan dibka shidinayn dadku way ku dhex jiraan inkastoo dadkan saameyn xoogan ay ku yeesheen sicir bararka ayaa haddana maalmihii u dambeysay waxay ka cabanayeen dhibaatooyin la xidhiira dad ku qabsanaya dhulkii ay dejisay dowladda kuwaas oo ka cabsi qaba in laga raro dhulkii ay dowladda dejisay hase ahaatee maamulka jubbaland ayaa arrimahaasi amar ka soo saaray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo la hadlayey boqolaal ka mid ahi dadkii salaada ciidda ku ogayey masallaha madaxtooyada ayaa sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horgeeyo kuwa dhibaatada ku haya dhulka la dejiyey dadka barakacyaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen qoys dhowr iyo toban qofa oo abuul yar ku jira oo kii kale iriddu saaray oo reerkii ku wada dhammaystiran yihiin oo musqusha ay noqonaysa inay dadku bannaanka uga baxaan waxaa kaloo dadka ciqaab ku noqotay dhul baa la ysku imtixaamay dadkii noocaasaa meeshii dowladda dejisa waxay rabaan dad inay yidhahdaan annagaa iskale waanu sheegnay shalay dadkaas kuwaan dhooble ku arkayna waanu sheegay kuwa meel kasta joogana waa loo sheegaya dhulka ilaahay baa iskale dowlad baana mas-uulka ah dhulkan la leeyahay waa la wada beeran ee dadka lagu ciqaabaya beer bay yahay oo beeraan waxba ka jirina iyo cagaftan ordaysa dhulka bannaynaysa war goormaan goof gaadhnay xageebuu goof ka jira dhul seel oo weligiiba beerna ka bixin geedna ka bixin baa la leeyahay beer bay yahay oo dadkii lagu ciqaabaya waxaan rabaa inaan baaqu soo jeediyo hay-adaha dowladda iyo kuwan deeqda bixinaya iyo qofka kuwa muxsiniinta ee ganacsatada war dadkaa ha la gaado oo kii hal musqulo qodi karaa ha qodo oo kii buulka intuu ka dumiye u kala waasicin karaa ha loo sameeyo hay-adaha ay khusaysana bal ha la dedejiyo dadkaas barakacayaasha ah ee soo caydhoobay tan iyo markii abaaraha xooggan ay ku dhufteen guud ahaan soomaaliya waxaa barakacay kumanaan ka mid ahi dadka soomaaliyeed kuwaas oo xilligan dhibaatooyin dhanka nolosha ahi ay ku haysato deegaanadii ay ku barakaceen waxaana aada u hooseeya gurmadyada kala duwan iyo kaalmooyinka la gaarsiinaya dadkaasi iyadoona sidoo kale ay carruur badani ay u geeriyoodeen nafaqadaro baahsan oo soo food saartay iyaga iyo carruurtooda aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka libiya fatxi baashaqa ayaa sheegay in maalmaha soo socda uu la wareegi doono xafiiska looga arrimiyo dalkaasi arrintan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ah cabdulxamiid dabiiba uu sida la sheegay diiday inuu xilka wareejiyo warkan waxaa qaahiro ka soo diray wariyahayaga xuseen cismaan xuseen saxnuuni ra-iisul wasaaraha magacaaban ee dalka liibiya al sayid fatxi baashaqa ayaa muujiyey qorshihiisa ah inuu la wareegayo talada xafiiska looga arrimiyo dalkaasi maalmaha soo socda ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka liibiya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b inuu xoogga saarayo inuu ka fogaado in dhiig uu daato balse waxa uu sheegay inuu helay casuumaad wanaagsan oo uu ku gelayo magaalada tripoli caasimadda waddankaasi dhammaan shaaracyada magaalada tripoli way furan yihiin haddii alla idmo waxaan joogi doonaa halkaasi maalmaha soo socda ayuu ku yidhi waraysi uu jimcihii siiyey wakaaladda wararka a f b ciidanka hubaysan qaarkood waxay beddelayaan boosaskooda mana jiraan wax noo diidaya inaan caasimadda galno ayuu hadalkiisa raaciyey ra-iisul wasaaraha magacaaban baarlamaanka dalka libiya ayaa u doortay ra-iisul wasaare wasiirkii hore ee arrimaha gudaha bishii februari fatxi baashaqa si uu u hogaamiyo dowladda beddelaysa ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ah ee cabdulxamiid dabiiba tallaabadaasi ayaa ahayd qayb ka mid ah geedisocodka nabadeed oo ay qaramada midoobe taageerto si loo soo afjaro qalalaasaha liibiya oo socday in ka badan toban sano laakiin asayid tabiiba ayaa diiday inuu xilka wareejiyo ka hor inta aan doorashada la gaarin kaasoo uu magacaabay baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga libiya sanadii labadakunyoafaryotobankii oo uu taageerayey hogaamiyaha milatariga jenaraal khaliifa xaftar bishii meeya ee sanadkani ra-iisul wasaare baashaqa ayaa gaaray caasimadda magaalada tripoli ee galbeedka dalkaasi waxa uuna isku dayey inuu xilka la wareego waxaana ka dhashay iska hor imaad xoogan oo u dhexeeyey kooxaha hubaysan ee isaga taageersan iyo kuwa garabka siinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi cabdilxamiid tabiiba baashaqa iyo dabiiba labaduba waxay ka soo jeedaan galbeedka magaalada misrata waxaana taageeraya ciidamo kala duwan oo ku sugan magaalada tripoli loolanka u dhexeeya labada ra-iisul wasaare waa qaabayntii ugu dambeysay ee loolanka awoodeed ee cakiran ee dalka libiya soo mara tan iyo sanadii labadakunyokooiyotobankii oo kacdoon xukunka looga tuuray laguna dilay kelihii taliyii xukumayay dalkaasi mucamar al khadaafi ra-iisul wasaare dabiiba waxa uu xukunka la wareegay kadib markii xabad joojin ay ka dhacday dalkaasi sanadii labadakunyolabaatankii oo soo afjartay dagaal sanad socday iyadoo jenaraal xifter uu ku guul daraysay inuu qabsado caasimadda waddankaasi qaramada midoobay iyo dalalka daneeya dalka libiya sida dowladda masar ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii xal loogu heli lahaa loolanka u dhexeeya labada dhinac iyo sidii looga baaqsan lahaa in dagaal sukeeye uu dib ugu qarxo waddankaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
dhegeystayaal inagoo kusii saqayna gabagabada idaacadda aan idiin dul maro qodob ka mida wararka caalamka hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadayaasha ee dalka sri lanka ayaa hadda maanta ah sheegay inay sii haysan doonaan xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha ilaa labada mas-uul ay xilka ka degayaan waxaana tani ay imaanaysaa maalin un kadib markii ay labada nin aqbaleen inay iska casilaan jagooyinkoodii kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa sabtidii gudaha si qasab ah ugu galay guriga madaxweynaha iyo xafiiskiisa waa madaxweyne katabaya rajabaksa iyo sidoo kale deegaanka rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha iyagoo dadkaasi ay ka caraysan sida ay wax uga qaban waayeen mas-uuliyiintani xaaladda cakran ee dhaqaale ee dalkan gelisay qalalaasaha dhaqaale rajabaksa ayaa waxaa la sheegayaa inuu ama uu sheegay inuu iska casili doono xilka madaxweynaha saddex iyo tobanka bishan halka ra-iisul wasaare raniil uu isna sheegay inuu jagadan badnayn doono si taasi ay ugu ogolaato in la dhiso dowlad ku-meel gaar ah oo ay dhinacyadu u dhan yihiin waxaana sidaasi ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi dhegeystayaal markana dhinaca kaalmahaysaha ayaanu u beyraynaa
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddii habeennimo ee caawa iyo dunida idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tani kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo